barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantafka soomaaliga ee v o a oad ka dhegeysaneysaan mujadaha gaagaaban hiriirka filmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aadna ka dhegeysaneysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah sagaalka bisha abril sanadka laba kun iyo koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo jamaal axmed cusmaan
qodobada aan idinku heyno idaacadda waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aan maanta ku eegi doonno farqiga u dhexeeya nolosha dadka soomaalidii hore ee baadiyaha iyo magaalada laakiin magaaladii markaan soo galnay ee magaalada la yimid guurkii waxaad moodaa inuu iska batay baadiyaha marka la jooga gabadha furiinka aad ba u yaraa ninka inuu guursadaan aad bay u adkayd gabadha iyo wiilka inay kala tagaanne aad bay u adkayd taasna waxaa keenaysay marka horaa laga baaraan geed maaragtay oo si sahla lagu fuulay ma ahayn heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegeysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida khabiir dhinaca caafimaadka ayaa khamiistii ku markhaati furay in dilkii george floyd oo nin madow ah sanadkii hore lagu dilay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota uu u dhintay arrimo la xiriira inuu neebqabatoomay islamar ahaantaasina uu waayo meel uu ka neebsado waxaana dilkaasi loo haystaa askari hore ee derek shoven kaasoo jilibka qoorta ka saaray george floyd oo la sheegay in markii dambe uu dhintay maalintii sagaalaad ayaa gashay dacwadda shoven oo loo haysto dilka george floyd waxaana doctor martin tobin oo isagu ku takhasusay dhinaca iyo sambabada islamar ahaantaasina ka shaqeeya cusbitaalka edward hines jr ee gobolka virginia barana ka ah jamcadda dhinaca caafimaadka ee loyola university magaalada chicago ayaa ka qayb qaatay dacwadda loo haysto derek shoven ee dilka george floyd tobin waxa uu u sheegay xeerbeegtida maxkamadda in qaabka jilibka ugu cadaadiyay derek shoven george floyd ahayd mid saamaysay qaabkii uu neebsan lahaa taasina markii dambe keentay inuu geeriyooda oksijiin la-aanta ku dhacday george floyd derek shoven oo ah nin caddaana sagaaliyo toban sanana boliiska ka tirsan ayaa shaqada laga buriyey kadib markii ay kusoo baxday eedda ah inuu si ulakaca jilibka qoorta ugu cadaadiyey george floyd oo nin madow ahaa markaas oo isagu garbaduub u xidhnaa sida dadka qaarkii ay sheegayaanna aysan u baahnayn in cadaadis intaasi la-eg lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka jo biden iyo xeer ilaaliyihiisa guud genaraal mary garland ayaa ku dhawaaqay khamiistii tallaabooyin xadidan oo lagaga hortegayo rabshadaha ka dhasha hubka iyadoo aqalka cad uu ku qeexay inay tahay tallaabadii ugu horreysay ee lagu joojinayo toogashada wadarta ah ee lagu daadiyo dhiigga bulshada iyo falalka isdilka tallaabooyinkan cusub ayaa waxaa ku jira qorshaha waaxda cadaaladda ee lagula tacaalayo qoryaha halista ah iyo inay xakameeyaan in dadka loo ammaano bistooladaha iyadoo dhibaato loo isticmaalayo taasoo lagu diiwaangelinayo sharciga qaranka ee hubka biden ayaa sheegay in waaxda hubka ka hortaga qaraxyada iyo aalkulada uu weydiisan doono inay soo daabacaan warbixin sanadla ah oo ku aadan ka ganacsiga hubka ee gudaha maraykanka islamarkaana ay u fududeeyaan gobolada qaadashada xeerka calanka gaduudan kaasoo muujinaya shakhsiyaadka halista ah ee hubka haysta madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kale qeexay himilooyin badan oo u baahan taageerada aqalka wakiilada oo ay ku jiraan dib u soo celinta xanibaada hubka meelmarinta xeerka calanka gaduudan iyo in dacwad lagu soo oogo shirkadaha farsameeya hubka duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaaad wararkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada beledweyne noogu soo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhagaysataan hadahay oo kale barnaamijka duhurnimo idaacadda dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne waxaan kusoo qaadan doonaa dhaqankii soomaalida miyiga ku nooleed iyo isbeddelka ku yimid markii ay magaalooyinka soo galeen barnaamijka waxaa toddobaadkan igu marti ah abwaan cali cabdi xasan oo inta badan wax ka qora dhaqanka soomaalida abwaan cali ayaa waxa uu marka hore sharaxayaa farqiga u dhexeeya noloshii hore ee dadkii miyiga ku noolaa iyo kuwa reer magaalka xuseen aadaad u maadsan tahay soomaalida hore ee nolosheeda miyiga ku tiirsanaa iyo maanta oo soomaalida dad badan ay sida badan ay reer magaal u badan yihiin ama la dhihi karaa tiro badan oo cadad badan oy miyiga maanta ay ku yaryihiin oo magaalada ku soo bateen noloshaas marka farqi weyn baa u dhexeeyo farqigaa u dhexeeya waxaa ka mid ahayd noloshaas baadiyaha ama miyiga waxay ahayd nolol ku tiirsan dhaqashada xoolaha sida geela ariga iyo loda waxay ahayd nolol ku tiirsan waxa xoolahaasi ka soo baxo ama ay ka helaano sida hilibka iyo caanaha iyo hugga maqaarka iyo wixii la midka ah ninka wuxuu isku miisaan wuxuu isku saari jiray maanta tusaale ahaan ninka markuu magaalo joogo dukaan iyo bakhaar iyo baabuur iyo gawaari iyo waxyaalahaas shirkadaha waaweyn iyo halkaasuu miisaanka saaraya laakiin ninkaas miyiga joogay wuxuu miisaanka saari jiray maaragta xoolihiisa nool mise geelaad leedahay mise maaragta geela boqol ma gaaray waa eriga oo meeqaa tiro ladu maaragta waa noloshiisa dhan marka halka halbeega keliya uu maaragta miisaanka uu saaranayo oo noloshiisana ay ku xiran tahay waxay ahayd xoolahaas dhaqashadooda oo ugu xoogganaay maaragta geela marka nolosha dhan halkaas ayay ku tiirsanayd marka dadkii miyiga deganaa intooda badan sida hadda daraasado badan ay sheegayaan magaalooyinka ay soo galeen maxay la kulmeen oo dhibaato ah ama horumar ah ama nacfi ama lur maxay la kulmeen
qofka markuu magaalo ku soo koro markuu baadiyo ku soo koro oo magaalo soo galo horta xagga waxaa jiray dhaqan baa jiray waxaa jiray nolosha wax markaasi ay ku tiirsanayd sida xoolista maarata raacidda xoolaha sida shubista xanaanaynta xoolihii agabkii lagu dhaqanayay runtii maxaa yidhaahday xoolihii dhammaa iyo alaabtii iyo qalabkii dhiishii iyo burihii iyo maaragtay aqalkii soomaaliga ahaa iyo wuxuu ka koobnaa sida filiqii falkadii raantii afadii wixiioo idil haddii marka arintii laga soo guri oo magaalo la yimid taas marka baadiyaha ah waxaa udubdhaxaad u ahaa haweenka oo gabadha soomaaliyeed waxaa qasab ahayd marka in gabadhaasi nolosheeda aqalka iyo waxaa lagu dhaqanayo idilba haddii ratihii la raraayo heri baa la saarayaa haddii haamana la saarayaa aqalkii waad garanaysaa oo maaragtay wuxuu ka kooban yahay idil haddii ratigii la dabrayo xarig baa lagu dabrayaa waxaasoo idil horta waxaa samaynayay waxay ahayd gabadhi soomaaliyeed haddii marka noloshii laga soo tegay oo magaalo la yimidna inta baadiyaha la joogay dumarku gabadha basariga ah iyo midda maxaa yidhaahda gaarida ah way kala tilmaamanayeen intaana wax kale la gaarin baa waxaa laga garanayaa gabadha basariga ah haamankeeda maaragtay aqalka filiqa iyo aqalkeeda macnaha uusan maaratay dhaashdhaashnayn oo uu yahay aqal dulduleelo halka middan kalena uu yahay aqal weyn oo laba darfaalo oo darmihii iyo maaragtay wixii idil filaqii iyo falkadii iyo wixii idil marka waa la kala garan karay marka arintii sidaas ahayd haddii magaalo la yimid marka waxaa yimid marka isbeddel baa yimid gabadhii meeshay ugu bahnayd darin inay ayada samaysato ama ay suuqii bay tegaysaa katiifad bay soo gadanaysaa meeshii la rabay inay gala maradkii iyo galyihii lagu saaxanayey iyo waalaydii duqa oo maarata gaarka u lahaa iyo waxyaalihii gaarka ahaa ee aqalkii haantii iyo dhiishii iyo wixiio idil ee toli jirtay maanta waxaa weeyaan suuqii bayaaliino sanduuqii barafka ahaa iyo tarmuushkii barafka iyo wixii idila la soo gadanaya katiifadii iyo alaabtii idil iyo caagagtii meeshii dhiisha laga isticmaali jiray oo dhiisha gabadha inay arjeegta iyo qabada iyo halkaas inay toshay muducay u qaadatay farsamayso aad u habayso maaratay laga samayn jiray ma garatay meeshii la rabay dhiisha ee gabadha inay tosho maarata cugi jirtay ee maaratay cararka marin jirtay ee cugi jirtay ee geedka carfayo oo geedaha dhiidaha lagu cugo maarata nadiifin jirtay cidaadda marin jirtay maanta waxa weeyaan baaquli iyo biyaati iyo waxbay iska adeegsanaysaa wixiyo idil marka waxaa noloshii dhammeeda marka meeshii ka baxday marka marka lama kala saarayo marka gabadha oo basariga iyo gabadha gaarida ah marka isku mid bay noqoteen
waa waa mahadsan tahay marka la yidhaahdo dhinaca guurka soomaalidii miyiga ku nooleed iyo kuwii magaalooyinka deganaa waa ay kala duwan yihiin markaad isbarbardhig ku samayso guurkii miyiga siduu ahaa markii magaalo la yimidna siday wax isu bedeleen
wallaahi guurka miyiga wuxuu ahay guur adag oo wiilka markuu shan iyo toban sano jiro ama lix iyo toban sano jiro ama uuba da-da guurka uu gaaro wuxuu u fiirsan jiray gabadha uu guursanayo sidoo kale gabadhu iyadana waxay u fiirsan jirtay wiilka ay mustaqbalku oo maaratay ay nolosha la wadaagayso waxa keliya marka dadnimada iyo kartida iyo raganimada wiilashu iyo gabdhaha guurkooda ka sokow haddana gabadha way u baraandegi jirto way ka fikiri jirtay ninkay nolosha la wadaagayso wiilkana asagana kadaalik gabadha waxaa laga yaabaa wiilka inuu gabadh u hasaawo tago waxaa laga yaabaa runtii in gabadhaasi ninkaasi aysan sheeko wanaagsan ama aysan u furinba dhowr bilood ama ninkaas insay u baran lahayd ay baadi goobto ay u fiirsato dabeecadihiisa maarata wanaaggiisa dadnimadiisa ehelkiisa muxuu leeyahayoo waxaa aad gabdhaha maaratay ninka geela leh oo geela badan leh runtii waxyaalaha gabdhaha ay door bidi jireen buu ka mid ahaa dabcan dadnimada ka sokow haddana gabadha waxaa weye gabar bil iyo laba bil sheeko kugu baranoo ragga baadigoobtee marka gabadhaas ragga way baadigoobi jirtay oo aad iyo aad ayay u baadigoobi jirtay ninkan dadnimadiisi iyo raganimadiisi iyo iyo maaratay wuxuu cidduu yahay iyo meeshu wax sahlan ma ahayn laakiin magaaladii markaan soo galnay ee magaaladii la yimid guurkii waxaad moodaa inuu iska batay baadiyaha marka la joogo gabadha furiinka aad ba u yaraa ninka inuu guursadaan aad bay u adkayd gabadha iyo wiilka inay kala tagaanna aad bay u adkayd taasna waxaa keenaysay marka horaa laga baaraan tegayo geed maaratay oo si sahla lagu fuulay ma ahayn laakiin magaaladii markii la yimid jacaylku wuxuu iska noqday zaa'id marka gabadhii waxaa la leeyahay durbaba biyaankaa dhex arkay sidaan waa ku jecel ahay sidaan jacaylkiibaa waxaa noqdayba habeen iyo maalin mu noqdayba gabadhii yardaha laga geyn jiray oo gabaatiga laga geyn jiray maarataay hooyada iyo abtiyaasha iyo adeeryaasha iyo dhammaan wixii waxay iska noqdeen wax oo fudud bay iska noqdeen marka sidaas uu guurkiina u fududaaday ee haddana maaragtay waxaa fududaaday waxaa fududaaday furiinkiibaa fududaaday guurkiina marka aad buu u farabatay wax badanoo marka waxaa meeshii soo galay oo fudayd ah gabar waxaa arkaysaa yar dhallinyaro ah oon siddeed iyo toban sano aan gaarinoo leeyahay laba nin saddex nima ay soo kala tageen marka noloshii marka baadiyaha markaan miyiga aan joognay ee magaalo aan soo galnay waxaad moodaa inay tusba xariga furta inay noqoto wixii marka ay qiyaasta markii guurka la samaynayo wixii loo eegi jiro ama loo fiiri jiroo dhan inaan loo fiirinoo deg deg lagu galo taasaa marka muuqanayso gabdhihii ayadoo shan iyo toban lix iyo toban sano toddobiyo toban sano jira dhowrnin inay soo furaan wiilasha ayagana waa lamid ayagana marka taas markaa waxaad moodaa farqigaas weyn baa u dhexeeyo nolosheenna horomiyeyga ahayd iyo noloshii magaalada marka la fiiriyo xagga guurka marka dhaqankii hore oo soomaalida miyiga ay ku noolaan jirtay hadda wuxuu u batay dadkii inay soo galaan magaalooyinka maxaa la dhihi karaa waa dhibaato dhinaca nolosha waa ay ka timid marka la barbar dhigo daqliga markii hore qofka miyiga uu ku noolaan jiray magaalada markuu yimid sida wixii qiimihii zaaid ay u noqdeen ama ay u kordheen maxaa la dhihi karaa farqiga u dhexeeya nolosha oo nolol maalmeedka iyo markii miyiga la joogo sida loo noolaa
waxaa horta farqi weyn baa u dhexeeya waagi hore miyiga marka la joogay ninka wuxuu cuni jiray ama qoyska wuxuu cuni jiray wixii arigiisa iyo geela iyo loda ka soo uu ka helo oo cad iyo caana ayuu cuni jiray maanta waxaad moodaa xataa hadduu baadiyo joogo maanta baadiyaha ku haray kulley waxaa la cunayaa bariis iyo baastaa la wada cunayaa waxa weeye xoolihii xoolihii runtii waxay lahaayeen darar badan iyo caano badan iyo barwaaqo badan iyo xoolaha cad iyo caanay dadku ay maaragtay ay ugu filnaayeen ninka baadiyaha joogo oo miyiga xoolaha dhaqanayo wuxuu had iyo jeer dhihi jiray maaragtay tirada xoolahaada ha tixgelin laakiin tayadooda tixgeli oo tayada xoolaha oo cad iyo caano sida ugu helo ayuu aad iyo aad awoodda wuxuu u saari jiray xoolihiisa inay tayo yeeshaan macnaha inay caano yeeshaan macnaha inay hilib yeeshaan inay dhaqaalaysnaadaan oo xoolo qurxan ay ahaadaan marka maanta marka baadiyihii waxaa laga cunayaa ninka baadiyaha joogay bariis iyo baasto iyo wixii magaalada laga cuni jiray ayaa laga cunayaa laga yaabaa in magaaladii ninka baadiyaha dheer joogo in yaanyadii magaalada loogu dhiiba iyo baalkan la leeyahay baalkan maraq digaaga iyo ma garatay meeshii in la aadinayo oo meeshii magaaladii baadiyaha ruuxeeda runtii magaalada ruuxeeda isbedel badan baa jiro afartan sano ka hor ama wax kal la mid ah qoyska siduu ku noolay maanta kuma noola magaalada qudheedu waxaa laga yaabaa qoyska magaalada waagi horeda biyaha ashuun in qoyska ashuun uu biyaha ku cabo ashuunkaasi waa kan biyaha lagu shubto weyn waa waxaa laga yaabaa qoyska dhanba inuu ku filan yahay dhar lagu dhaqdo cuntadii lagu karsado maaragtay alaabtii lagu dhaqdhaqdo lagu weyse qaato lagu qubaysto waxaasoo dhan buu ku filanay maanta marka qoyska haddii subaxii barqadii uu fuustay laba boqoloo liitara ou shubto waxaa laga yaabaa galabta inay abarta marka waxyaalaha la yaab kale ee ashuun ugu filnaado qoys dhan oo tiro ahaan marka la yidhaahdo ka badan kuwa maanta hadda qoysaska maanta ka tiro badan ashuun biyaa ugu filnaada maantana fuusto weyn oo laba boqoloo haddii gelinka hore la shubo gelinka dambe ay biyihii waxaa leeyihiin waa eber marka dhibaatooyinka marka isbarbardhig markaa fiirisid meyigii hore iyo iyo iyo magaalooyinka farqi weyn baa u dhexeeya nolosha xataa magaalada siday afartan sano ka hor ahaan jirtay iyo siday maanta tahay farqi weyn baa u dhexeeya marka nabaad guurka ku yimid dhaqankii soomaaliyeed maxaa la isdhihi karaa waxaasaa sabab u ah oo haddii laga hortegi lahaa dhaqankii ma uusan guuren maxaa is leedahay waxyaabaha sababta u ah
wala horta nabaadguurka ama waxaa yidhahdaa dhaqanguurka ku dhacay dhaqanka soomaalidu af leh oo xataa afka uu ka mid yahay noloshu baadiyaha marka la joogo dadku waxay ku tiirsanaayeen xoolaha nool bay ku tiirsanaayeen xoolaha nool aqalkii oo noloshii ahaa oo hoygii iyo gabaadkii u ahaa alaabtii lagu dhaqanayay sida xeeradii sida dhiishii sida haantii waxaasoo idil waxay ahaayeen wax oo la yaqaano oo soomaalidu afkana ka mid ah runtii waa laga soo guuray hal maroo magaala la yimid waxaa dhumay marka meesha wax ka baxay dhaqankii horey loo yaqiinay ayaa meeshii ka baxay qoyska oo lixdankii iyo markii oon gobonnimadii iyo wixii ku agdhowaayey soo galay magaalada oo baadiye ka soo guuray ee magaalo yimid ninkii hadda qoys ku tiirsan ama cunugii qoys ku tiirsan waa fiican tahay laakiin ninkaan qoys ku tiirsanayn waagaas laba mid bay ahaan jirta ninkaas magaalada soo galay ama qoys hala socdo ama keligiis ha ahaado inuu wax barto iyo inuu hanti yeesho labadaas miday ahaan jirta uu shaqaysto waana dabcan dadka badanoo soomaalida hadda u badan hantida u badan waa oo la tilmaami karo waa xilligaas ay soo galeen marka inuu hanti yeesho iyo inuu wax barto laakiin maanta taas way ka duwan tahay haddii uu qoyskiisa la socdo hadduuna helin qoys gacanta ku qabto oo dadkaasi nolosha magaalada qabadsiiyo oo baro amba mujtamac fiican ama bulsho fiican oo uusan dhexgelin waxaa waaye ninkaasi wuxuu halis u yahay inuu barto daraagga inuu barto ha daraagga iyo ama ama maata meeshaan la leeyahay maandooriyaasha ha noqoto ninkii waa magaaladay soo galayaan qoysasba qoyskii magaaladu soo galayaa ilmihii marka magaaladay soo galayaan si ilbaxnimadu iyo reer magaalnimada si kale wax u fahmayaan marka noloshii marka ya waa dheeraanayaan marka waxay noqonayaan marka inay noloshii maaratay ay ka dhacaan noloshii inay ka dhacaan oo daraag bartaan oo maaratay waxyaalihii anshax akhlaaqiyaadkii uu ka dhumo oo markaas halkaas marka dhibaatadaas iyadana way jirtaa intaa waxaa ku eg barnaamijka sooyaalka dhaqanka inta aanu ka gaarino barnaamijkan mid xiga waxaan idin leeyahay nabadgelyo
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaad degeysanayseen markana dhinaca ciyaaraha kusoo dhawaada nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee isaaraga koowaad ee wareegga sideedda ee koobka yurubi liiga oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan yurub ayaa xalay dhacay inta badan kooxaha ayaa badiyey marka laga reebo hal ciyaar oo labada koox ee iska horyimid ay barbaro keeneen kooxaha badiye waxaa ka mid ah manchester united oo laba gool iyo eber uga soo badisay kooxda garanaada oo ku ciyaaraysay garoonkeeda labada gool united waxaa u kala dheliyey marcus rashford iyo laacibka qadka dhexe bruno fernandes lugta labaad ee labadan koox ayaa toddobaadka dambe ka dhici doonta magaalada manchester ee dalka ingiriiska kooxda arsenal oo ahayd kooxda labaad ee matalaysa ingiriiska waxay barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda slafia baraha arsenal goolka iyada ayaa la hormartay markii ay ciyaarta maraysay daqiiqadii lix iyo siddeetanaad waxaana u keenay nicholas pepe laakiin ciyaarta oo dhammaatay ayaa daqiiqadihii lagu diray afarta daqiiqo tii ugu dambeysay waxaa barbareeyay ciyaaryahan thomas hollis roma ayaa guul muhiim ah iyana ka gaartay kooxda ayax oo ay kula soo ciyaartay magaalada amsterdam ayax ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahanka lagu magacaabo david classen duushaan tedij ayaa rigoore ka khasaariyey daqiiqadii saddex kontonaad ayax taasina waxay hami weyn gelisay ciyaartooyda roma oo goolkii ayax ugu jawaabay laba gool labada gool waxaa rome u kala dheliyey lorenzo pellegrini iyo roger ipenes viyareal oo ka socotay sbainna dinamo zegreb ayay hal gool iyo eber uga badisay goolka keliya ee viyareal waxaa u dhaliyay daqiiqadii afar iyo afartanaad ciyaaryahan jared moreno oo rigoore ku dhaliyey is-aragga labaad ee siddeedani kooxood ayaa dhici doona khamiista soo aadan ciyaaraha kale ee dhici doona maanta sabtida iyo axadda haddii aan fiirino dhinaca ingiriiska ciyaar dhex mari doonta fulham iyo wolverhampton ayaa caawa ka dhici doonta garoonka fulham ciyaaraha kale ee ingiriiska waxay dhici doonaan sabtidii axadda kuwa birrito dhici doona manchester city oo horyaalka hogaaminaysa leadis united ayay la ciyaari doontaa liverpool waxay martigelin doontaa aston villa halka crystal palace ay la dheeli doonto kooxda chelsea dhinaca sariicada talyaaniga milan ayaa la ballansan biri galab samnidhaahde barma halka udines ay la dheeli doonto turino dhinaca sbain haddii aan fiirino waxaa la wada sugayaa ciyaarta loo yaqaano el classico oo ay ku loolamaan labada koox ee ugu murqaha weyn sbain ee real madrid iyo barcelona ciyaartan waxay ka dhici doontaa magaalada madrid habeen dambe kooxda deportive alaves atletic bilbaw ayay la dheeri doontaa ketef iyo jedis ayaa ballansan labaatina ay baarar ayay la dheeri doontaa dhegeystayaal natiijooyinka kasoo baxo ciyaarahaasi idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii uu rabbi raalli ka noqdo xubinta ciyaaraha waa naga intaa
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii laab dooxantay waa codadkii axmed ishaar olol iyo saafi ducaale
ragga lagu madhayo wuxuu diidaye dambacdheerida dadka lama khasbo ragga lagu madhayo wuxuu diidaye dambacdheerida waa dardaarano dambay kuu tahee ceshadkii haddayac dumar uu lahaa waa dardaarano dambay kuu tahee ceshadkii haddayac dumar uu lahaa eedibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin eedibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dilin niyadkaa dadban edibisu qabo hana daalino hadaluu ku dilin edibisu qabo hana daalino hadaluu ku dilin niyadkaa dadban niyadkaa dadban
laabdooxantaad dhawadeedii tahay dayraa ka dhigi
idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waa naga intaa dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo